ku gal bartnaa jare
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal uunama faylan meel walbo ay soo rogtaan iyo si walbo nin dhiga haytaan weliba hawada siin kulanaa ramadaanulkariim waxaa ka dhabaada barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan amin walbo isimku dhugun sidaasan shabkadda warbaahinta radio warsan ee magaalada baydhaba kaasay oo lanqobda iyo xaafado tumanka xaafadood ee magaalada baydhaba tartanka aqooneedka bilo barakaysan ramadaan weliba taabakilyaaytee walaalaha garab walaal ooyuu markaasi ka talagaleen intii bulshada soomaaliyeed iyo ku wacyigeliyaan islamarkaana aqoonta korlanka qaada sidoo kale barnaamijka uu waliba dhinaca ama amiin walba tartan aqooneedka intuu sax bilaawday saacida iyo dhinaca diyaaro ka su-aalo jaamacadda b i u baydhaba international university jaamacadda caalamiga barnaamijka oo ka waliba siindaahdihi doone anoo ah abdiqaadir maxamed nuur warcade dhiniga sidoo kale su-aalo waliba guddiga in fadhiyay bishaar bashka wali dhinaca farsamada fadhiya waa maxamed xuseen faliir b k sidoo kale barnaamijka siisinku baraten dhiniga iyo majaajilistada iyo barnaamijkano kula qayb galaaye abwaanka wiin waa abwaan abwaan muxsin qaasim abwaan jaakole iyo sidoo kale cali koronto suna oo ku barnaamijka qeyb ku ah min walba waa abwaankii kala suna abwaan warow suna barnaamijka ninkula qeyb gala doona iniga majaajilistada waa tahay akhyaarta sharafta leh barnaamijka oo ku waliba meelo miiska tartama doone waana jielnaa in tartan xiise leh oo adeeb iyo sidoo kale iyo hakabandhigi doonaan tartamayaasha xaafado shal eh horseed ee iyo sidoo kale bardaale b waliba oo ka inta ka tartama doonana xaafado shal ah horseed ee iyo sidoo kale bardaale b haddaba wali fiiri doone tartamayaasha xaafado iyo qadka haddii oo ku jiraan horseed ee halow horseed ee ciida mahadsantin ee qadkinainka jira bardaale b halow waa tahay ciidan mahadsantiin sida isin markaasi waktiga xaadirteen barnaamijka wakti dhowna weliba markaasi gudagala doone ama kooxda laka bilaabow iyo gudagala doona qoortuurka bal bishaar sii doone dhankiyoonay kooxyooyinka tartamaha dareenka kiisho iyonay saasoo kaleeto okay nambarada iyo laakula hariiro dhegeystayaalka dhana kiisho waa tahay wali ka bilaabane tartamayaasha xaafadda horseed ee oo waliba xaafadda horseed ee ee bal shucuurtiin iyo nambarada laasiin kula xiriirow
bismillaah alxamdulilah ilaahay mahadle marka koowaad damaad mayba mahadle raadiyo warsan u taabudili barnaamijkan oo aqoonsiyodaasiga eh haddii naman horseed ee maybwa ookumayba la tartamayna walaalnibaan haawradi shucuurtana maybu iyadan saylati maadaama un walaalnibaan haawradi un dagaal i rafaada hadda inin sokomayn aqoonsiyedaas inayna sokoyni kulay mayba loogsiya ini lahanadi qof hadii lagdimaan lankoona hadii nimadiisi alxamdulilah oo walaalnibaana aqooniyadiisaan degmale hadii una kabadiinona mayba rajay ini una kafarxadoonan tangala mayba mayba mahadgaar ee leehan dadka oo taabageliyahay ka qaban qaaday barnaamijkan oo tartanka aqooneedka oo raadiyo warsan dhammaan shaqaalaha raadiyo warsan unoo eh tartamayaasha xaafadda horteed ee mayba mahadgaara injeediyaana shaqaalaha dhammaan directorki iyo kulli mahadgaara injeediyaana taageerayaalkana oo hanoola xiriiri doonaan lambaradiiyana mayba nayba doonana kow gabar li hal siyeed afartii kow liidii lama konton sagaal mar lamaad gabalii hal siyeed afartii kow liidii lama konton sagaal lambarka lamaad maybu ahan diyoonilo xiriiri doonaan taageerayaalkana qiimaha badan mayba naqdayn gabalii hal shan kumii sagaal soddon iyo shan siyeedii kow lambarkan ka dambeeyay mayba naqda doone gabalii hal lama liidii lama konton todoba afartii sagaal ilaga mahadsantin raadiyo warkan waa tahay eeda mahadsantiin xaafada horseed ee sidoo kale weliba shucuurtii iyo nambarada laakula xiriiro weydiin doone xaafado kaleed oo la tartama doonta oo ka xaafada horseed waa xaafada bardaale b bardaale b isnimo mahadsan anikooba shucuurtan iyo nambarada laasiin ku weerin kor
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدام تك سلامي دمان مسلمين تعالم كه ميلك سوية كنوريين تنكلت مدام تنكم عن نغي دمان شغالة شهدي وورسن سوية نسدوينين ميبا كلمة دار انتم كنغاني جامعة بي ايو ايو بدي قرب ولا oo tartanka qaban qaadi tan kale day fadaale intuun intu ku dhiibane taageeryaashan nambaratin taageerakan qaaliga oo amiin walba diyaaraha intii on ninda faran dartaan lambarka koowaad oo taageerakan oo kala riil koran maybwa lambarka oo hormuud ah quraashe maybwa lii tumeyshan labaatii kow sagaali lama mar lamaad haddii aan kanaga quraashe lii tumeyshan labaatii kow sagaali lama lambarka lamaad oo isin hormuud furaashe todoba afartii li todobaatii li eber lama mar lamaad haddii anaka naqmaybo ah furaaga todoba afartii li todobaatii li eber lama lambarka inka dambeey oo ee lambarka saddexaad furaashe maybwa siyeed soddoi siyeed labaatii sade todobaatii sagaal marka inka dambeey to anaga naqaw sideed soddon iyo sideed labaatii sade todobaatii sagaal taageeraasaan may badana meel kasto isin roogtan nii jabtan guwasin raja insha allah waa tahay ida mahadsanteen xaafadda bardaale b sida quruxda badan isina shucuurtin iyo lambarada laasiin kula xiriiri kara markaasi isin hamba dhigteen ida mahadsanteen wada gala doone barnaamijkan intiis kaleed abwaan jakole iyo cali koronta uu ka xaafado iyo shal taageera ayaan aye abwaan jakole يا سعدي ay uu ka xaafado taageera ayt من أي حافد حقك أنا برجع لوعي uu ka bardaale taageera ayt آه haye koronta adin waa horseed أنا حافظ يعني حاجة حسين xagga horseed Aywa.
abwaan weero ay xagga حاجة هذا هو الضوء، يا هذا هو الضوء.
أنا أنا أنا حافظ عي- حقي آه.
يعني
What- الذي في الذي في حسين الذي في حسين waa tahay ciidan maasintiin ee weliba jeelna xaafado laka bilaawi doona ee, cidi ho- yees haysata een, jakole iyo cali koronta
أنا أوكو والغد يسق عن تيك جرته xaafada horseed حسين إيه waa tahay ciidan maasinta een, sida markaasay dhigaaytanba wali uu laka bilaawi doona su-aalo tartamayaasha xaafada horseed ee wali bilaawi doona su-aalaha waa hagaag ah wali bilaabi doone su-aalogii tartamyaalka xaafado een, walina ka bilaabi doone xaafada horseed ee haddaba xaafada horseed ee dhigo fura su-aalo waliba ay taa su-aal diini eh su-aalanka horeyta oo kala weydii doona xaafada horseed ee horseed ee wali sheegi doo- sheegasana su-aalo waa su-aal diini walin dhiyaase sida tan lanyar dhali ama qof lang langa way dhalay waa langa dhali waa tahay eena kanagada su-aalasay nin yaka dhemadi walina ka tabay habartis oo uur leh iyo ina adeershe oo dhali walaalka aawshe oo isku aabbo iyo isku hooyo ah haddaba waliba sheegasan xaalka dhaxalsiinta walaalka ina adeerka su-aalasay markan haddii aana dhegeystayaa ama ankanago xaafadda horseed ee nin yaka dhemadi waa lan- ninga dhimidi walina ka tabay naagtis oo uur leh lanka dhimidi walay ku tabay islaantis oo uur leh iyo ina adeershe oo dhali walaalka aawshe oo isku oo isku aabbo iyo isku hooyo la-eh haddaba wali sheegasan xaalka dhaxalsiinta walaalka ina adeerka wali lasiin ku faday qaabka dhaxalkaasi in adeerka iyo qaybsada kulan halo horseed e halo horseed e halo horseed e
halo radio wasan jawaabta
jawaabtinainaalaasoo bilaaheera aadamay kaadlaase hala kaadlaase adeerte onogi dhalinmay kaadlayn oo walaalka lee sudi kaadlay mar kale kanagaa jawaabto
zawjiyamay kaadlaase hal ilmaamka onoga oo adeerka awkaadi awleermay kaadlay sidi
su-aalasay sax iyo qalada guddiga
bismillaah su-aaliyeen luweydii tartamyaalka xaafadda horseed ee waanahay tii su-aaleen koreyti ee diini eh tartamyaalka xaafadda horseed ee sidii oon ku jawaabeen su-aalasayti meeto sax eh
haddaba su-aalasay haddii hareer marti xaafadda horseed ee waliba si kifaa'idaysi ahaan hortaale xaafadda bardaale b halo bardaale b
halo radio wasan jawaabta
اللهم وفقنا للجواب سؤال جوابتين سيدين إذا نغادات آه من الغادات متغادات المعادات من الغادات إن عادات من الغادات أنا يوم السمن
mar kale jawaabta xaafadda mars- ee bardaale جوابتين سيدين إيبو إن عادات من الغادات أنا سلس آه من الغادات
waa tahay المعادات من الغادات
okay jawaabta sax iyo qalaad guddiga su-aalii diiniga hayti ee hareer marti tartamyaalka xaafadda horseed ee sakafaa'idaysi ee hortaale tartamyaalka xaafadda bardaale b yoona su-aalasayti si saxa min ku faa'iidaysan ee ku qaldanti haddaba haddii su-aali lamada su-aali markaasi lamada Hareer marti.
kooxood hareer marti haddii iyo ku faa'iidaysid waayaan mhm, guddiga tartankiya guddiga tartan qoonid
سؤالي كسوأتان زمالي سف سؤالي كسوأتان زمالي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan tartan aqooneedkii oo kiyo ka guda jarna horseed ee iyona bardaala b iyo tartamahayan su-aaliyan koreyti diini hayti waliba iyona toyo lamada dhina hareer marti su-aaliyan dhiyaasada tan langya dhambadi waliba uso ku dhambaday ee habirtis oo uurle iyonay ina adeershay oo dhali walaalshay aawka iyo aada iska haayan haddaba sheeg halka dhaxaleed kuriikaas in adeerka u sehelo su-aalasayti jawaabtatiida waliba nagadaase haddii unagaas uurka ka jara usanagada kurii in adeerka sayti waldhahale maleh haddii laakiinse geber nagata hoola haddii la qiibsado walaaya hira iyo dhahalxaag usan helo doon in adeerka sayti dabcan su-aalasayti jawaabtiya iyo su-aalaba wali jeelaa in lamada dhina iyo sisaxaneys wada fahmeen
Eh, abwaan ab- waa waliba siiyey abwaan eh, weera waaye su-aalan eh, in badan dadka eh, waliba taawiyey eh, jalcisinta in baahanta su-aale tii haddua tii hadda'na mayba aan fahmayna langa dhamaday mayna ku dhamaday habartiis oo uurleh walaalshay oo isku hooyo isku aabba lahaay kurii dhalana roogisaan aan fahmay haddaba kurii kasay dhahalkaas may keley ambo me
kuley casirka jawaabo la dhar iida langada unug yarlayba dhar iida langada waa tahay abwaan jaacol hey su-aale kaleeto ayaan sii tillaabo doona kolka dhow eh, jaakol gacanta teegadaha iyo maheyelaya su-aale kaleeto haye su-aale kaleeto waa tahay n iyada ma hadsanta n abwaan jaacole iyo sidoo kale abwaan weerow n su-aalaha lamaad ee tartanka isla markaana waliba su-aalasay ee la weydiin doonay ooka xaafadda bardaale b waa isla su-aal diini ah su-aalasay walibaan dhiyaasay sidatan qofa langa waliba hoso dhimiday waliba ero su-aalasay daalanka nagda wala dhimiday lang addoonnamo laha ku xoreeyey walina adduunyada usonka tabay lankaa lankii usa xoreeyey kurii usa dhali oo shaleediis ah haddaba kuriikaasay xaalka dhaxal may iyo haddaba su-aalo markar haddii aanan kanaga een xaafadda baradaala b langa dhimidi n- langaas dhimidin waliba addoonnamo laaku xorey adduunyadun waliba nsukugu tabay kuriiko lankiya xurey haddaba lankaasay kuriikas may dhaxal eh usoo eye mar saddexaad haddii aan ankanaga dhegis ee tartamayaasha bardaale langa dhimidi ninkane addoonnamo laaku xurey walisoo adduunyadanka tabay lankaasay lankiya xurey kurii uso dhali oo keliya ama shalidiis wii ama kuriikaasay xaalka dhaxalka may ay halo bardaale b
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤالتي جوابتي مدون هكشوريني ما يبهنين بتاي إني أت لم تكن كتيتي والدحان إلى يوم الله لكن درجانا لي
mar kale jawaabta kanaga سؤال أنا كتيتي والدحان إلى يوم الله
waa tahay een sawa- ja- jawaabta say sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b si sax aymaan ku jawaabna
haddaba xaafadda kale horseed e halo horseed e
مايا مايا
halo horseed e
wali baa jeeda in Halo, tartamyaalka xaafadda horseed ee iyo rujan eh, sabaaxan ka hoostiyo ku werow mar kale ku faa'iidaysada horseed ee su-aalo ha hareer marti tartamyaalka xaafadda bardaale b halo horseed ee
هلو راديو ورسن jawaabta
سؤال جوابتي أبو اسكديني نبا نقدرت لانكو عبدالي نبا قاضي هو بلان شو نسك نسك نسك قاضي هو بلان شو نماس سلام تقاضي
mar kale jawaabta
لانكا دونك هو بلان كال مجود نسك قاضي هو بلان شو منا ما بلان تقاضي
sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiga hayti ee horeyta han hareer marti tartamyaalka bardaale haddana hortaali horseed ee yoona si sax aymaan ku jawaabna su-aala sayti
jawaabtii haddii oo macna aan dhihi oo isku walaa aan iska day lanku addoonkahay waa way diray ba idaan ninku tab hore ataan ninbo hortiis hor alla nam anin hortaan hor alla baleere hortaa hor alla baleere dhahalka meeku ku jarmadon
waliba weydiya haanta maerlit dhaxalka olelisa an ban dhaafe erfada maa madhor bala ku hore intol mikiin kin yaalo waa tahay een abanja kole iyo korontahay
in lang maya lang hadee iso-o nooliyeba iskuba hore etal eray walalisi kor qaadadi habay leeliyada ma iyaal aye waa tahay guddiga een jawaabta say si saxda inay ku jawaabi doon
waa tahay eh, idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan waktiga uu sheegayay markaasi tiiniyar ee su-aalo diin yahayti waana su-aali lamaad ee guud ahaan tartanka waana su-aali kowaad iyo hayti tartamyaalka xaafadda bardaale b su-aalo waliba iyadan dhiyaasisadatan waliba dhammaday lan addoonnamo laanka xurey waliba adduunka kutabay lanka usaa xureeya kurii usa dhali shileedis kurii kasayti halkasayti dhaal ahaan mayus in leeya su-aalasayti mar kale haddaan guud ahaan dhegeystayaalka iyo anay tartamyaalka baanan kanaga waliba dhiyaasatan waliba dhammaday lan addoonnamo laanka xoreey waliba adduunkun isuku kutabay lanka usaa xorey kurii usa dhali oo shileedis kurii kasayti halkaas dhaxal ahaan maysa usan leeya jawaabtu waliba nagadaase hoolo oo dhanba yaqaade kurii kasayti
waa tahay iyada mahadsanta bishar een haddana wali markaa su-aalogii su-aal lamaad ama su-aali saddexaad ee oo ka waliba la weydiin doonee tartamayaasha xaafadda een horseed ee waliba nagdaasi su-aali lamaad ee oo ka su-aalaseeni waliba waa su-aal chemistry ah haddaba xaafadda horseed ee walaalisiin kufaday inaysin sheegtaan sheeg magaaga isku dhiska langordow dagorta faylus waa faylasuufka markale su-aalasey waa su-aal chemistry ah sheeg magaaga isku dhiska lankasow dagorka waa dogorta faylasuufka mar saddexaad haddii aanu su-aalo siinkanaga ha tartamayaasha xaafadda horseed ee sheeg magaaga isku dhiska longordow dogorta faylasuufka jawaabta yasiin ku sugaan
bartayoo jiree baayoo hoo wal barki bajeecidaan
halow tartamayaasha horseed ee
هلو راجع وطن jawaabta
ان شاء الله الحمد لله بارك الله فيك بين ما بين هذاك ان شاء الله زينج اوكسايد mar kale jawaabta kanaga
زينج اوكسايد
sax iyo qalad guddiga
liweydii tartamyaalka xaafadda horseed ee yaan haytay su-aalka mistriga se sax ayaan ku jawaabeen zinc oxide iyo markaa saytiyadeeta
waa hagaag lama dhibcood nadiifa horseed
halow horseed ee dheegahaytan he dheegahaytan bilaawati bilaawadii baas male bilaawadii baas male jawaanka buuyifaday ana oo kamay bua hanga gaalaasan hanshabow han hanshab yaasan walma dhaafasan aha lama dhibcooda siin wida too ayje toowaas aysiinka dhiibe too aniga og meel jeew agwaan agwaan too meel jeyb adiga lakin dhiiba hoto ay jeedhata aan meel dhakoo ayuuti ka jara Mm.
baydhabo international university p i u waa jaamacadda caalamiga casriga ee oo eegee dhaqoontay ansare
Waa tahay ciidan maasutay.
haanta dheer hoostiye waa tahay ciidan maasanta cali koronto su-aala kaleed waliba ha weydiyaane xaafadda ama tartamayaasha xaafadda bardaala b waa bardaala b halow
oo raadiyo warsan een, su-aala waliban dhiyaaseesadatan waa su-aalka mistri ah sheeg magaaga gaaska lan adeegsadow in la ka- kariyo qudaarta cagaaran oo weli karna haddaba markale su-aalahona siinkanaga sheeg magaaga gaaska lan adeegsadow in la ka kariyo qudaarta cagaaran oo weli karna badaayoo hoo wal barki bajeecidaan halow horseed ee halow horseed ee waa afwan waa berdaala b halow berdaala b
haloo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه آم، ونوع ترتميا شحافظة بردالة بي سؤالتيتي جوابتي هدي نسكدين ميبوا عاس عاس كورديغاس mar kale kanaga jawaabta
سؤال جوابتي نسكدين عاس كورديغ أسيس
sax iyo qalada guddiga tartanka
su-aali liweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b kuhoranteena su-aala sayti nkubana waliba ku codsadaane haddiis iyo ku jawaabayaan in iyo ku dheeradan goobo buug eh, haddii iyo baalitiida iyo markaasayti raadiyaa isku damiyaan saas oo kale dadka baalin ku hadlaayaan nagadan haano iyo si markaasayti isku aamusiidan bal ixsaanika isin oo raalle ee lamada xaafado tartamahay su-aala sayti haddii aanan nagadoon kemistriga hayti liweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b su-aali lamaadna yeedan hayti sa saxayman ku jawaabna haddaba haddii hareer marti tartamayaasha bardaala b walilan ku fadhiya jawaabtasay tartamayaasha horseed ee halow horseed ee
هلو راجع وطن jawaabta الحمد لله هدي الله يا رسول الله جاكي ما بين هذاك يساعدين أما يسين mar kale kanaga jawaabta
إن شاء الله ما بين هذاك سؤال جاكي يساعدين أما يسين
sax iyo qalad guddiga tartanka su-aali hareer marti tartamyaalka xaafadda bardaale b se ka faa'iidaysiyan hortaari tartamyaalka xaafadda horseed ee se sax ayaan ku jawaabeen horseed ee hal dhibcood iyo saas ka heleen
Mhm.
horseed ee dheega haytan een hoodii bas ii sheegi filimo ka jartan hundiro haytan haboogintiin hoy
horseed ee dheegahaytan idhameke jarta hataan dhoosho fiidayno hoy hoy hindhoo fiida Waa hoy tahay.
hindhoo fiida hindhoo fiidasan een hal dhibaca siin wada halka dhibac NTCT. Ani ogmidyo. Jini jimi aku kala dasenglo dabakayolo irtor tiya katala mira sindike.
waa tahay cali korintayda maasantayab waan werow su-aalo kaleed waliba weydaane xaafadda horseed e alo horseed e waa su-aal fiisigis su-aalan waa su-aal fiisigis eh walin dhiyaase sidatan hirbaaca ilays guduud ama casaan ah oo todoba kun injesteron haddii xabaaro ilayskaas us-iyo seddi laku dhobi tumon la korsaaray siddeed mitir bar second hasaar rakaadka ileyskas waana kasheeg jawaabto qormo saynis ah mar kale haddii aana su-aalo tartamyaasha horseed ee anasinkanaga walin dhiyaase sidatan waa su-aal fiisikis ah hirbaaca ileys guduud ama casaan ah todoba kun injesteron haddii xabaaro ileyskas us-iyo side lagudhobi tumon la korsaaray siddeed mitir bar second hasaar rakaadka ilayska waana ka sheeg jawaabto qormo saynis ah jawaabto iyo siin ku sugaan
bartan haajare booga tartanka darka been mal fadaayo hoo wal barti bajeeqadaa la halo tartamayaasha horseed ee
Halo, Radio
jawaabta
Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidayna afar dhewe lama yeed lixdan tuman lagu gudaari minus four harfi.
mar kale jawaabta
Eh, Bismillah. Su'aal jawaabtay hadii sidayna meena ilaase afar dhewe lixdan yeed lixdan tuman lagu gudaari minus four harfi.
isma mahadsan mar saddexaad ka naga jawaabta sax iyo qaladda guddiga
waa tahay eh, barnaamijka tartan aqooneedka ka guda jarna eh, qarartiin kastoo ka jarta sunkuraale geliyaan waliba jelayn farsamo yaqaaninta iyo eh, farsamada reedanka naga doonaan iyo toosiyo doonaan eh, su- su-aale fysicaska hayti luweydii tartamyaalka xaafadda horseed eh, waan hayti su-aale saddexaad dhanaga kiisho eh, laakiinse dhankiyoona bardaalo su-aale saddexaad iyo nin hayne weli su-aale saddexaad iyo dhamanto sida horseed iyoon ku jawaaben meeto sax eh
haddaba haddii ahayd marti tartamayaasha horseed ee walilan ku fidhay na tartamayaasha kale xaafadda bardaala b halo bardaala b
Halo, Radio Watan.
jawaabta
Bismillah. Su'aal jawaabtii haddii sideen maybua insha Allah afar dhibiisin lama siyeed shan laka dhowi tumun laka jibaari ama laka saari minus two
mar kale jawaabta
su'aal jawaabtii sideen maybua afar dhibiisin labaatan siyeed eh, shan lama boqol siyeed shan laka dhowi tumun laka jibaari minus two happy.
sax iyo qalad guddiga su-aali luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale ee b iyo se ka faa'iidaysi iyo hortaali si saxa imaan ku jawaabna eh, dhanaga kiishayoona haddii haalamada xaafadood ahayd marti guddiga ku sugan
سؤالي كسوأتا لما لي سف سؤالي كسوأتا لما لي سف ويبا سورسين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
weli barnaamijka tartan aqooneedka dhegeystayaaalka guda jarna su-aale fysicaska hayti xaqiyo aan la hayan tartamyaalka xaafadda horseed ee eh, iyana harer marti saasoo kale tartamyaalka xaafadda bardaale b iyo ku faa'iidaysadu ayaan su-aalasayti su-aalin iyadan dhiyaasi eh, sidatan sheeg eh, hirbaac iliiskiis eh, gaduud ah oo todoba kun anjestral ah haddiise xawaariga kiisha ileeskaas useeye sede laka dhowi tuman la korsaari siyeed eh, m mitir per second hataba hasaar rakaadka ileeska city waana ka sheeg jawaabto qormo physics qormo saynis ah jawaabto waliba yeedeeta afar waa four point labaatiyo lay siyeed laka dhowi tumon la korsaari tumiyone afar hartis iyo markaasay tiyeedanagadaas jawaabtas waliba yeedeeta afar dhibiisan labaatiyonay siyeed laka dhowi tumon la korsaari tumiyone afar hartis iyo suaalasayti jawaabto iyadeeta kolkodho dhankiyone waliba annaga da doogna ee guddiga kale iyone hartisaga da doogna balse intaas dhan kormadiisoy dhankiyone farsan yaqaanka
برتنا جري بوق كرتن بركا قبل برتنا جري
waxyaaga dhegeystayaal markale ah reedaan iska naganay walay sii wadaan su-aalaha tartamayaasha walayna su-aalasay su-aalii saddexaad hortaale tartamayaasha xaafadda bardaale b haddaba bardaale b halow bardaale b su-aalahan waliban dhiyaasee waa su-aal fysikis e walen dhiyaasee sidatan tareen u socdo keenaan dhon afartun mitir ber second iyo weeri hoonshe iyo weeriye hoonshe rakaad dhon shan boqol hartis weydi rakaadka usoo dhiigu kor dhageysto fadhiyo markii uso tareenkaasi ha ku dhawaadow anqaadoy hawaaro jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir ber second markale haddii aan akinaga su-aalo tareen iyo ku socday keenaan dhon afartan mitir ber second iyo weeriyi hoonshe rakaad dhon shan boqol hertis weydi rakaadka uso dhiigu kora dhagaysto fadhiya markii tareenka uso haka dhawaadow anqaadoy hawaaro jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir ber second mar saddexaad haddii jawaabto aan su-aalasay inkanaga tareen iyo ku socdo keenaan dhon afartan mitir ber second iyo weeriyey hoonshe rakaad dhon shan boqol hertis weydi rakaadka uso dhiigu koro dhagaysto fadhiya markii tareenkaas uso haka dhawaada waanan qaadoy habaaro jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir bar second jawaabtaas ay ku sugaan mar kale kanaga jawaabta bardaala b
su-aala jawaabtay maybwa shan boqol lixdan ishan dhibic li haartis ama hola wareeji inxanaase shambool lixdan iyo liyaatanaas sax iyo qalad guddiga tartanka
su-aali la weydii tartamyaalka xaafadda bardaale b yaan hayti su-aal fysikis yeeda hayti waliba yeeda hayti toye su-aalasayti lama jawaab yeeda sii lahayti lamadaasaytii jawaab waliba yeeda hayti toye ku qaldanta sidiyo mbiyan
haddaba haddii aa hareen marti tartamayaasha xaafadda bardaale b wali markaasay su-aalasaysi ka faa'iidaysi ahaan hortaale xaafa tartamayaasha xaafadda horseed e alo horseed e jawaabta mar kale kanaga jawaabta haddaba saxi qalaada su-aalasay guddiga iyo iyona ku sugaan su-aali hareer marti tartamyaalka xaafadda bardaale b se ka faa'iidaysan ee hortaale tartamyaalka xaafadda horseed ee yonas simon ku jawaabna
haddii lamada saxaafadood hareer marti su-aalasay walay anku fadhina guddiga
سؤالي كسؤالك لما لي سف سؤالي كسؤالك لما لي سف ويبا سورسين كسافياتي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
su-aali fysikiska it lamaad la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b xaqiyaanlahayti waana ta su-aali saddexaad ka faa'iidaysanaya harar marti tartamyaalka xaafadda horseed ee su-aal sayti oo yeeda fysikiska hayti idallaa idi su-aaliya fadaas waliba aan sheeganay guud ahaanba su-aalooyinkii un haa akhrin iyo nahaata dareeranba su-aale haddii un horku ku dhawaaqno facebook iyo hornaa ku saarahay facebook idaacad warsan iyo adileeto hore iyo markaasi tuu ku fiirsadaas su-aale yan dhiyaasi tareen ka socda kiinaan dhan afartan mitir ba second iyo haweri honkis kaas oo us markaasi tii rakaad dhan shan boqol haartiisa raadi rakaab rakaadka use dheego kora dhegaysiga fadhi markii use tareenka saytii ha ka dhowaado uu socon markaasaytii tato xawaaraga kuku jawaabasa anqaaday xawaarada jabaaqa kiisha mase dheegowka kiisha mase sabaaxan sheen qaaday saddex boqol afartan shan mitr ba second jawaabta saytii su-aalas jawaabtay waliba yanagadaas shan boqol lixdi yonay shan dhibiisan li hartis amaba shan boqol lixdi yonay shan dhibiisan qontay todoba hartis iyo yanagadaas dabcan lamada dhan iyo fahmeen iyo raajeeye
waa tahay ciidan mahadsanto bishaar haddana su-aali waliba markaasi su-aalaha hortaale tartamayaasha horseed e halo horseed e halo horseed e su-aalaha afraad ee tartanka waa su-aal juqraafiya ee su-aalaas weliban dhiyaase sidatan xalas ama xelis maylankase maylankase markale haddii aana sinkanaga su-aalasay xalas ama xelis maylan gorode ama maylankase jawaabtaas iyo ku sugaana
ਬਰਤਿਆ ਜਰੇ ਭੋਗ ਕਰਤੰ ਕਾਲ ਕੋ ਬੇਗ ਮਲ ਪਦਾਇਓ ਹੋ ਵਲ ਬਰਕੀ ਬਜੇ ਲਗਾਲ halo horseed e halo horseed e
anoo raadiyo warkan jawaabta halo horseed e جوابتها اليوم الاثنين اللهم وفقنا الجواب من ثلاثة معاين هذه ورقة الجواب
mar dabcan waxaa reer marteesa ka faa'iidaysi dhanki yonay xaafadda bardaale halo bardaale
هلو راديو ورقة
jawaabto jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب تمام tartamayaasha iyo taageerayaasha markii hore shuurayaan su-aalaha jawaabtee may bahambatay inyeete insha allah sidee sideete mucjam alwasiil mar kale kanag
su-aalaha jawaabtee may bahambatay inyeete mucjam alwasiil ma may bahambatay inyeete mucjam alwasiil haddaba su-aalasay sax iyo qalad guddiga
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صور السين كسافياتي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan tartan aqooneedka iyo ka guda jarna ee su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda horseed ee xaqiyan la haytay iyana haree marti saasoo kale tartamyaalka bardaale b iyona saasoo kaleeta xaqiyan laha waayo tato iyo isa ka faa'iideysa iyo hortaale iyona ku faa'iideysid waayan su-aalo waliba yeedan dhiyaasida tan halaas mase heles maylan gorode oo markaasaytii ee weliba langorday nooc kumade usbiyaalkii hore ee barbaarta iyo la haayeen haddii aana jawaabta saytii kanaga juquraafiga ee halaas mase helis weliba langorda iyo nooc kumada usbiyaalkii hore ee barbaarta iyo la haada jareen
waa tahay haddana waliba su-aalo kale hortaale tartamayaasha bardaale b halo bardaale b halo bardaale b
halo gaari warsan
een su-aalo waa su-aal biology eh sheeg ha su- waa afwan waa su-aalo su-aal juqraafi eh sheeg wali longorodow bogin haddaba bogin may longorode su-aalase markal haddii aan siinkanaga tartamayaasha bardaala b bogon maylan gorode ama maylan kase
برتن آجري بوق ترتنك درجا قدل برتن آجري لايو فاو البرتي بجيل دالكو دين من فدايو فاو البرتي بجيل دالكو
alo bardaala b
halo radio warsan jawaabta
su-aala jawaabteelay baan dhaqaaqay insha allah adiga degsileertilkiilow dhayaqaansada mar kale ka naga jawaabta
maybana su-aala jawaabteelay bu adiga oo degsiilow dhaansada dhaansaleertilkiilow
sax iyo qalad guddiga tartanka su-aale luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b eh, oyeeda ahaayti su-aal juquraafiye si sax ayaan ku jawaabaya
hadaba waliba markaasay lamada dhibood haye eh, koronto
abwaanku abwaanku jiray naga daari lama dhibaad lama dhibood abaan jaakolay Yawa si bilawga horeba shipan erdi buftay liihi buftiyoobkii la ogaatahay kaaraga adoo dhex moodas buftiyoobkii la ogaata lamid heli maa a allahu akbar haye wata walayaal haye haye lamid helay hasi weelaba waysane inte landhige lamaadwa aha anuu meel dhukooba kasi waysane sa ya inta jiisay warsanku koya isku dheh mee taarikiigu faday aha inteeni jeewaalayaalow
olympic jii olympic
wane Eh.
iskireer bardaalo aragaayte bardaal kuleedin kasaase okey baddaale hedaa foro walahoy meelen walaal buski walaho aylakiilaya anaadun durbi giriling lamadhan wasin haay sowayba sindhigay bukambire medical center doctor hashim farmashiga toon wayba sindhigay masaajidka linkasaw ogaaleenka iridiisa hore okey
waa tahay abwaan jaakole iyada mahadsantaa sida quruxda badan barnaamijkan oo kula qayb gala ay taa n su-aala lixaad ee barnaamijka weliba horta le tartamayaasha xaafadda horseed ee halow horseed ee halow horseed ee
oo radio warsan su-aalasi su-aalo weliba waa su-aal biology ah walin dhiyaase sidatan sheeg jirka bini-aadamka meela-anka badan iyo ka jiran qanjirada dhididka markala janiskinkanaga su-aalasay waa su-aal biology ah sheeg jirka bini-aadamka meela-anka badan iyo ka jiran qanjirada dhididka sax su- su-aalasay weliba hasiin ku fadhine jawaabtee
برتن آجري بوق ترتنك درجا قدل ذيك مال فدايو فاو البرتي بجيل دالكو ذيك مال فدايو فاو البرتي بجيل دالكو
halow horseed ee
halo radio warsan jawaabta
اللهم فقنا الجواب ان شاء الله سوره الجواب في من غراسه دبان كبرينا كيرك دبانك يو شيرته mar kale jawaabta ka naga
ما يبان غراسه ان شاء الله كيرك دبانك يو شيرته sax iyo qalada guddiga tartanka
waxaa tahay eh, barnaamijka dhegeystayaal ka guda jarna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertaan eh, barnaamijka tartan aqooneedka ayaa ka guda jarna su-aali biolojka hayla weydiye tartamyaalka xaafadda horseed ee sisacman ku jawaabna waata haddii haleer marti tartamayaasha horseed ee jawaabtasay si kifaayadaysaan weliba hortaale tartamayaasha bardaala b halo bardaala b
halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب آه، ضمان ترتميال iyo taageerayaal markii oo hashuurayan su-aala jawaabtii nayba hambatay intii heesta insha allah maqaarka amase iskayn
mar kale ka naga su-aala jawaabta su-aala jawaabtii nayba nagaata insha allah iskayn amase maqaarka sax iyo qalad guddiga tartanka su-aali ka faa'iidaysiga hayti ee hortaali tartamyaalka xaafadda bardaala b eh, horseedna iyadaha qan lahayti bardaal iyona ma ku faa'iidaysana haddaba lamida xaafadood haddii haleer marti jawaabta weliban ku fadhiinay guddiga tartanka
سؤال سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صور سين كساف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda warsan magaalada baydhabo iyo nooladeera tan tartan aqooneedka iyo ka guda jaarna ee su-aali baailajkaga ay hayti hareer marti tartamyaalka xaafadda horseed xaqan la hayti waana bardaale yow ku faa'iidaysado aan su-aalina baailajka haysado taangandhiyaa sheeg jirka bini-aadamka meele anka badan ee usaka jara qaanjarada dhididka su-aalasayti jawaabti waliba yeedheeta dhannaada gacanta ee gacanta dhannaadiya iyo markaasayti meelanka badan dhiiga canjarada markaasayt dhididka canjarada usa ka jara dabcan waa isla fahmi dad badan isla gorodan iyo jeela waa tahay ida maasinta bishaar sidoo waliba sii su-aalaha kaleed ee tobanaad ee tartanka islamarkaana tartamayaasha xaafadda berdaale b inta su-aali shanaad ee tartanka su-aalasay waa su-aal biology halow tartamayaasha berdaale b halo bardaale b su-aalaha walibaan dhiyaasi sidatan beerka waa beerta haddii xillo weliba iyo dalagshe ama dalaga laka beera iyo walhasaarowshe hoosan dhiya haddaba sheeg magaaga lankiisheeni fikridda hayti ooma fikridka lankasow dalagkeedis markale su-aalasay haddii ana siinkanaga beerta haddii xillo weliba hal dalag laka beera walhasaarowkaasay usa hoosan dhiya haddaba sheeg magaaga lankisheeni fikradda lankasow dalagkedis dalag kedis mar kale su-aalo saddexaad haddii aana siinkanaga mar saddexaad beerta haddii xillo weliba hal dalag laka beera walhasaarowkuna hoosan dhiya haddaba sheeg magaaga lankisheeni fikridda lankasow dalag gedis
macnaha maybu ahaa haddii beerta hal abuur laylaka naga oo abuurkaas na nagada beertana nagata too oo walhasaaro ayte oo hoosan dhiyi mayba dhafaday markaan lanki hasaari magaaga abuurkeediyowka abuur gediska
jawaabtaha ayaa ku sugaana tartamayaasha xaafadda bardaalabi
bartan ajere booga tartanka darka ku galwal barki bajeeladaalako beeg malfadaayo hoowal barki bajeeladaalako halo bardaalabi halo bardaalabi
وأنت حزن إذا شئت سهلا سؤال سيتي جوابتي ما يبان بتي إسحاق نيوتن markalaka naga jawaabta
سؤال جوابتي ما يبوا إسحاق نيوتن sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale b ee baailajkaga hayti se sax ayman ku jawaabna haddaba haddii halin marti tartamayaasha xaafadda bardaale b olay su-aalasaysi ka faa'iidaysay aan hortaale tartamayaasha horseeda e halow horseed e halow horseed e halow horseed e Halo, eh, Radio Warsan.
jawaabta
Inshallah, solo yo optime para gracias de leer Charles Townshend.
mar kale ka naga jawaabta
Inshallah, Charles Townshend.
sax iyo qalad guddiga su-aali ka faa'iidaysiga hayti iyo hortaalay tartamyaalka xaafadda horseed ee se sax ayman ku jawaabna
tii aha- haddii aa hareer marti lamada xaafadood ee tartamayaasha su-aalasi waliba lan kufa- ayaan ku fadhiinay guddiga tartanka
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صور السين كساف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo noola dareertan su-aali tobanaad guud ahaan tartankiya ka guda jaarna saas oo kalena xaafadooyinkana ayaanagadaas min shan su-aalood qayb ogdanba barnaamijka hasadeerni su-aalo biolojiha iti waliniyadan dhiyaasay sadatan beer haddiise xillo welba hal dalaq laka beera wal hasaarowsha hoos andhiya hataba sheeg magaaga lankasheen fikradda walyaabo langorodow dalaq gediska jawaabta sayt waliba nagadaase tarnib townsed iyo nagadaasa inkastoo tartamyaalka xaafadda horseed iyo dhawaayan oo shaarnib iyo erahatan waliba yeedata tarnib iyo yeeda tarnib
isaga hanuu beero badan miya
sheega laakiin tarnib townsed iyo markaa sayti leere ee qofka fikradda dalag gediska shani waa tahay bishaar ciida maasinta su-aalay tum-ii kowaad isla mar ahaantaana tartamayaasha horseed ee nagadaasa su-aali lihaad ee barnaamijka tartanka qoleedka haddaba su-aalasay waa su-aal taariikhi halow horseed e su-aalasay waa su-aal taariikhi ah walin dhiyaasaya sidatan meege qof waa imasas waa meeqa sana khilaafada usaxaayi amiirka muslimiinta cabdixamiid altani mar kale su-aalasay haddii aana siinkanaga sheeg intisana usaxaayi khilaafada usaxaayi amiirka muslimiinta cabdixamiid altani mar saddexaad su-aalasay haddaan siinkanaga walib waa meeqasana yahay khilaafada amiirka muslimiinta cabdixamiid athaani
bartay haa jire buuga tartanka garkaa ku gal been malfadaayo haa wal barki bajeelidaalako been malfadaayo haa wal barki bajeelidaalako halow horseed e
halo radio warsan jawaabta
su-aalas jawaabtiye hoobun iska deenye walib waa tum-iyo todoba sana mar kale ka naga su-aalo jawaabtiya
su-aalo jawaabtiye hoobun iska deenye walib waa tum-iyo todoba sana sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda horseed ee iyaan haytay su-aal taariikhiya si sax ayman ku jawaabna haddii haray marti tartamayaasha horseed ee su-aalasay welisi ka faa'iidaysa aan hortaale tartamayaalka xaafadda bardaala b halo bardaala b
halo radio warta jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دون كدين ما يبوا إن شاء الله مثل مراسة صدقوا أفر أفر صدقوا أفر سن mar kale ka naga su-aalo tartiib waan سؤال الجواب فيها دون كدين ما يبوا صدقوا هي أفر سن sax iyo qalad guddiga su-aali hareer marti tartamayaalka xaafadda horseed ee sakafaa'iidaysiyan iyo hortaale tartamayaalka xaafadda hors- bardaale b si sax ayaan ku jawaabeen soddon iyo afar san iyo hayti hal dhibcood iyo saasaytiyo ka heleen اوكي بدأي اه بوستاتك يويتم وراوية هلو دواتن هلو عود اوه انقورت غباتن ايش هلو عود انقورت اه انت سندك يا انتو الله اكبر وا قيس سيبك بدأي يا سندك يا Waar wij?
هي يندو فيلا hubeenka intay siin dhigay lemeel dhig ku weydiiyay waa tahay ciida maasantay bajaakole iyo banwerow een su-aalo ee tum'i lamaad isla mar ahaantana tartamayaasha bardaala b iyo nagadaas su-aalilihaad ee barnaamijka waa su-aal taariikhiya een walin dhiyaashe sidatan sheeg taariikhda hijirida la dili boqorkii sacuudiga boqol waa boqor faysal binu cabdulcasiis mar kale su-aalasay haddii aan siinkanag waa su-aal taariikhi ah sheeg taariikhda hijirida la dili boq- ba- boqorkii sacuudiga boqor faysal binu cabdilcasiis mar saddexa mar saddexaad haddii aan siinkanag su-aalasay weliban dhiyaasay sidatan sheeg taariikhda hijirida la dili boqorkii sacuudiga boqor faysal binu cabdilcasiis Su-aal.
bartay ajere bog tartanke darka kugal bartan ajere wal barki bajelal ko beg mal fadayo ho wal barki bajelal ko
oo bardaale b
halo baariyo warsan jawaab
بسم الله اللهم وفقنا الجواب دمان ترتميال iyo taageere madii hoshuuraya may baan batay jawaabte kun saddex boqol sagaatan iyo shantii hijiriis
mar kale su-aalasay jawaabtee kanaga
su-aala jawaabtay may baan batay ii heesto kun saddex boqol sagaatan iyo shantii hijiriis sax iyo qalad guddiga su-aale iyo lahayan tartamyaalka xaafadda bardaale b yeen haytay su-aal taariikhiya sasax ayaan ku jawaabeen lama dhibcood oo nadiife jaako loo qaaday jakal bardaale lama dhibcood يا محسن يا محسن حتى لا تكلم أنت الله.
ماذا أصابك وحسينك عليك ده حتى لا تنشق يا محسن آه، إبلايق بله micront hindhooshe mare أو أما واسحر مدة عوك أما باب مدة السحر الصيد دبعوا بدي أما مدة- أسوي بردالة الله أكبر ها لما تبعود توي باسيلكي بكام بله فرمشيكا ميديكال سنتر دكتور هاشم تنقل عنك عنك يكل هاي شنكرا وينو دي بيرك جيبا بيدوا يونيفرسيتي بيدوا انترناشونال يونيفرسيتي بي ايو او كيال جدك اسكي هيرو عالم يوني بغوليت حافظ waa بردال jaamacadda caalamiga ee laku dabadii aqoonteen eeda saraysa waa tahay ida maasiden abwaan jaakole cali koronta iyo abwaan werow sida barnaamijkana kuna qayb galay tan wala haddana su-aala ee, waa s- wali gidaan galaana su-aalii tum iyo saddexaad ee barnaamijka isla mar ahaantana tartamayaasha horseed ee iyo inagdaasa su-aalii toddobaad ee barnaamijka su-aalan waa su-aal xisaab eh walin dhiyaase sidatan waayar fiile konton iyo lix sentimitir dhiriirshe halow horseed ee su-aalo waa su-aal xisaabe walin dhiyaase sidatan waayar fiile konton iyo lix konton iyo lix sentimitir dhiriirshe wusciyo waliba la qoloqoloociyey si isnagada wareega leydi bedka boqol toddobaatan iyo kow sentimitir lama ee lalama jibaari raadi dhinacyada leydiga mar kale haddiiaana su-aalasay sinkanaga walin dhiyaasee sidatan waayar fiilo konton iyo lix sentimitir dhiriirsha wusciyo waana la qolqoloociyey si usnagada wareega leydi bedka boqol toddobaatan iyo kow sentimitir lama ee la lama jibaari waa lama jibaaran leh raadi dhinacyada leydiga mar saddexaad su-aalasi haddii aana siinkanaga waayar fiilo konton iyo lix sentimitir dhereesha wusciye kaasi oo la qoloqolooci si usnagada wareega leydig bedka boqol toddobaatan iyo kow sentimitir la lama jibaari raadi dhinacyada leydiga jawaabtaasi ku sugaan
bartay ajere bog tartanke darka beg mal fadayo ho wal barki bajelal ko
halow horseed ee
halo raadiyo warsan jawaabta
إن شاء الله اللهم وفقنا الجهاز على الجهازية حكيم السدينة والسجن أيضا إليك وتسعيد ورشام
een codkiin kuran qaada waana su-aalasay ee, jawaabta kanaga
إن شاء الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجهازية هديون السدينة ما إنك ذاته سد دوي إبر شام سد سنتمتر mar saddexaad jawaabta
إن شاء الله سؤال الجهازية هديون المركلة كنا ما إنك ذاته سد دوي إبر شام سد سنتمتر sax iyo qalad guddiga su-aale ee xisaabta haytay luweydii tartamyaalka xaafadda horseed ee sasax ayman ku jawaabna haddii tartamayaasha horseed ee hareer marti su-aalasay wali si ka faa'iidaysa ahaan hortaale tartamayaasha bardaale b halo bardaale b
هلو راديو ورسان jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب به هدين اسكتوا إن شاء الله لغاتي سقال كبير شام سنتيمتر markalaka naga jawaabta
سؤال الجواب به مبنى راسي إن شاء الله لغاتي سقال كبير شام سنتيمتر saxi qalad guddiga su-aalii ka faa'iidaysiga hayti iyo hortaale tartamyaalka xaafadda bardaale b waana hareer marti xaafadda horseed eh iyona xaafadda bardaale b si sax ayman ku jawaabna haddii hareer marti tartamayaasha lamada xaafadood su-aalasay walisi markaasay ku sugaanay guddiga tartanka
سؤالي كسوعتان زمالي سف سؤالي كسوعتان زمالي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
raadiyaha orsanka magaalada baydhabo iyana oo la dareertan barnaamijka tartan aqooneedka iyo ka guda jarna su-aale xisaabta hayti ee xaqin lahayn tartamyaalka horseed ee yoona ku jawaab waayan se ka faa'iidaysiga bardaalaniya hareer barti su-aalaniyadan dhiyaasadatan waa yar mise fiilo qonto yonilii sentimitir dherarka kiisha iyo la garaari siyo nagadi wareega leydka bed ee boqol toddobaatan iyo kow sentimitir la kor saari lama raadi dherenaciyada leydigaasiti su-aal jawaabti waliba nagadaase dherar ahaan waliba koese tomi sagaal sentimitir balla ahaan waliba koese sagaal sentimitir
waa tahay ciida maasanta bishaar ee farsamayaqaanka
bartayaa jire buuga tartanka ee tanka baabaniya
halow bardaala b
هلو راديو ورسن su-aalan ka dambeeytay barnaamijka waa su-aal xisaab ee walin dhiyaasi ee sidatan langa daadis eta tan aritis afar lukudhobi shan sano ka hor waa su-aalaseedii markala sinkanaga langa daadis eta tan ariishe oo luku oo afar lukudhobi shan sano ka hor taranka da-da waliba haayay laba boqol soddon iyo afar hasaar da-da iyo hadda jiran mar lamaad haddii aana sinkinaagu su-aalasay lan da-dis eta lan lan da-dis eta tan ariishe afar laku dhobi shan sano ama afar afar mar laku dhobi shan sano ka hor taranka da-da waliba us haayay laba boqol soddon iyo af waa tahay su-aalasay haddii aana siin jilcaynaa langa da-dis eta tan ariishe afar laku dhobi ama afar mar laku dhobi shan sano ka hor taranka da-da waliba us haayay laba boqol soddon iyo afar hasaar da-da hadda jiran mar lamaad oon siikanagna da-da waa langa da-dis hayti ama eta ariishe afar mar laku dhobi shan sano ka hor taranka da-do waliba sahay laba boqol soddon iyo afar hasaar da-do hadda jiraan
macnaha laga da'diis may bahaaytay da'da ariishe oo laka dhowi afar shan afar haa afar mar laka dhowi shan sano ku hor taranka da'dina may bahaayay laba boqol soddon iyo afar hasaar da'diyo hadda jaraan waa tahay jawaabta ku sugaana tartamayaasha bardaalabi
bartayaa jire buuga tartanka berkal barki bajeedaalko beegmal fadaayo hoo wal barki bajeedaalko halo bardaalabi
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب تي مي بنغاسة او مي بجرة بغولي تلوسن كان كان مي بجرة بغول ايو لوات مي تلوسن mar kale jawaabta
جواب مي بابتي او مي بجرة بغولي تلوسن كان لما تشري مي بجرة بغول لوات ايو تلوسن sax qalad guddiga
su-aali xisaabtahayti waana guud ahaanba tartanka yeedanka dambeyti ee iyo la hayeen tartamyaalka xaafadda bardaala biyi si saxa imanku jawaabna haddii hareer marti tartamayaasha bardaala b su-aala si walisi ka faa'iidaystaan hortaale tartamayaasha horseed e alow horseed e alow horseed e alow horseed e jawaabta
su'aala jawaabtay insha allah may ba nagdaase afartii afara jeer unag xaawo kana may jarahanba waa jawaabtaa
mar kale jawaabta
unag may ba jare afartii afar afartii afar iyo bilooda jeer
saxi qalad guddiga su-aali hareer marti bardaale b se ka faa'iidaysiiyayana hartaale tartamyaalka xaafadda horseed eh yoona se saxa iman ku jawaabna haddii hareer marti lamada xaafadood su-aala si wali ugu fadhina guddiga tartanka su-aala sayti haddiise onoran guda galna eh, inkastoo waqtiguse ni yari eh, waliba yeeda su-aalan dhiyaasay xisaabahayti lan eh, ya da-adis et tan ariishay oo laafarjibaari shan sano ku hor eh, taransho da-adiyo waliba yeeda haytay lama boqol soddon iyo afar hataba saar da-aado xilligiyo jiraan jawaabto waliba yeeda nagadaase ariik waliba jara tumikow sana awkan waliba jara afartiyon iyo afar sana dabcan waa isla fahmayan maleeyo su-aala sayti lamada xaafadood ee tartamahaya
waa tahay ida maadsantaa bishaar een, gebagabadii barnaamijka een, yahas la deerdhiib ee tartamayaasha een, su-aalogii tomiyo afarta su-aalood laga talgeliya antaani ka dhammaadeen een, abanjakol yasiye een, haye jakol
jabo macalin jabaa aasaan ma loo jabaaye intii jiiradooda aad joogti waa kawa bustaakeyg
aye korante jabo macalin jabaa aasaan ma loo jabaaye intii jiiradooda aad joogti waa kawa obaboyn beenbeen iska dhaafee baan hawaasnimo macnaha idinkaa been isagasi oo kale gisanagatay may oo kuntan dhibaatay marsiga adiba kiilataale su-aal
waa tahay een,
su-aal diini ee waay may sheegase dadka dunidu ku nool limeelod madilin dhika meelo kamid e lankidili dee bwaankii diyaar ma ihi balya
sabab
maya le Waa adiba tahay.
adiba jaw fadimaa jawaabta jawaab dadka dunidu ku waa nool tahay een, iyada maasanta abwaan muxsin jakole iyo sidoo kale cali koronto een, iyada iyadaasiin ku mahnagaan een, intuuna barnaamijka een, aan gebagabayna een, waliba jiila natiijada guddiga tartanka ee, tartamayaasha oo ka milaan ee, tartan xiise leh ka bandhigeen ee, sida markaasi dhibcooyinka iyo anshaal helan ee, bishaar
cabdar maxamed nuur warcade adiyoonay dhammaanba dhegeystayaal waliba lahaa ee hamiin feri dhegeystayaal ramadaan mubaarak barnaamijka tartan aqooneedkii ka guda jarna ah, ilaa mahadiso oo kaya markaasaytii lamadii kooxood ee tartamaasi jalahayeen horseed iyo neberdaale b iyo ontaniinka gebagaboobeen ee haddii ana kabalaawo su-aalooyinka ah, iyo waliba yeena kabalaaway tartamyaalka xaafadda horseed ee meelo kaalinta lamaad yeena lahaayeen tartamyaalka xaafadda ah, bardaale b su-aalo ayaa laga bilaabay horseed iyo waliba yeedaha itita horseed iyo haqnlaha iti todoba su-aalood iyona intii ka faa'iidaysi dhana keeshaya hamalaas saasoo kale barda aliyana saasoo kale todoba su-aal haqnlaha iti iyona intii kale ka faa'iidaysi yeeda dhana keeshaya hamaraw ka bilaabay kooxdii su-aalo laga bilaabay horseed ee yahayti horseed ee su-aalo yeeda sida haqnlaha iti todobada waliba ayaa ku jawaabtay keliya hal su-aalood oo halkii su-aalood yeedan ka heli lama dhibcood saka faa'iidaysiya ee waliba yeedan horseed yaan helay hal faa'iida taas oo ka dhakaasa hal lama ka daray sida dhibcood iyo lakoyti tartamyaalka xaafadda bardaale todoba su-aalood iyo xaqan lahaayeen iyo nainti kaled ka faa'iidaysiya dhanakii shamara toddobadii su-aalood iyo xaqan lahaayeen waliba si sax aan ku jawaabeen lama kumad eh lamadaasay ti habadi su-aal waliba dhakanaaytay ee lama dhibcood hal kalen lama dhakanaaytay taasoo ka dhakanaadaas in afar dhibcood faa'iidaysi ahaan waliba yeedo ah, faa'iidaysi ahaan eta tooyeena ku faa'iidaysadeen hal afartii horeytii oo ngabeen oo xagan lahayeen iyo nihaliyo ka faa'iidaysadeen iska dari waliba nagatay shan dhibcood sidaas daraadiye oo ka guuli waliba inta karatay tartamyaalka xaafadda bardaala b waliba rajeeyey in iyo lamada kooxood iyo qadka taleefonkiiyo ka jaraan oo markaas uuna ku rajeeyi doono dhankiyana dareenka kishantiyo nin gudbii doonaan balse oo demba waliba wada hargdamo doona ee wadajir b iyonay xaabre b iyo rajeeye in iyo oo demba tartan xiise le iyonay diyaargarow adag iyo intaha bandhika doonaan lamada xaafadood dhankiyonay tartamyaalkiian gudubi doona balse farsamyaqaanku kor
bartangaa jire buuga tartanka darkaa ku
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertan tartan aqooneedka iyo ka guda jarna ah, dhegeystayaalka ah, iyo markaasaytin kumaan dhagaanaysada iyo Waa tahay.
markaasaytin dhana keeshayonan dareeran wacad een waa hagaag een bishaar iida maasanta een barnaamijka gebagabadiis waqtiga idinkayaar wali siyaan een dhinaca een tartamyaasha waa tahay een guddiga wali ha go-aamina intii markaasay ee, tartankii intii guud ahaan inta laha gebgebeeyey xaafadonan kuma hadhagaana waqti shooqaaliga ee sida markaa guddiga natiijadan inka dhawaaqay guud ahaan wali intaa gebgebeeyeen waraad qadiritaan gebagabeyn wadajir b iyona habare b oo demb wali rajeeyey in iyo inta xaadir iyo ka haada doonan haddii ilaahay suraallo ku nagada waa tahay bashaariyada maasanta guud ahaan barnaamijkii tartan aqooneedka bele barakeysan ramadaan iyo antaaka gebagabeeyeen barnaamijka waribaa sanadkii lamaa taabigilaase walaalaha garab walaal iyo kaalin mugle iyo ku qaadaya dhinaca diyaarinta su-aalaha waliba barnaamijka ku qeyb qaadahaya ee jaamacadda b i u baydhaba international university jaamacadda sidoo kale waliba mahnagay barnaamijku anoo ee cabdiqaadir maxamed nuur warcadde intasin gudaadiyay dhinaca bishaar oo guddiga oo ku fadhiyey garab walaal iyona barnaamijka iyona siwiin la socdeen dhinaca iyo een barnaamijka een la socdeen guddiga iyo natiijooyinka Ee, dhinaca farsamada waliba in fadhiyey een maxamed eh, xuseen faliir b k eh, abwaan jakole iyo abwaan werow iyo sidoo kale cali koronto iyo mahnaga iyona barnaamijka eh, la wadaagayeen tartamyaasha barnaamijka intuuna barnaamijkan koolamid eh hamiin dambe uuna ku kulmi doogna waliba siin ku tabanay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi guud ahaan jadwalkii idaacadeedna iyo anta afka afmeeran inta ku horeyta amaano allah